habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo talaada ah oo bisha julaay ee sanadka labada kun iyo labaatanka ay tahay koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee waxaa ka mid ah ciidamada puntland oo weeraray deegaan lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleesiyada daacish daacish baa meesha qolay suaal ma sheegaayo daacish baa lagu maleynayay oo sheekadu ahay dabadeedna uu dagaalka kaleeto baa dhulkii ee adeegan iyagu geli karin laysla galayo dagaal baa balowda cir iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cir iyo dhul ah dhul meesha lagu dagaalamayana horay waxaa ugu dagaalamay daacish iyo al-shabaab baa ku dagaalamtay horay ugu dagaalamtay qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha shabeellaha hoose webiga shabeelle degmada abooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii deerbi badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa webiga inuu sanadooyinkii lasoo dhaafay uu kasii jira laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsanayn xubintii amuuraha maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga jeo biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaal dhanka dhaqaalaha ah uu diiradda ku saaraya oo dadka xoogsatada ah xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada oo haatanba ay ka harsan tahay boqol maalmood xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne donald trump ololaha biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga koob iyo labaatanaad kaasoo oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhiisa ee ku aadan dhaqaalaha ra-y ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa inuu biden ka horeeyo trump iyadoo ra-y ururintanna ay ka mid tahay mid ay sameeyeen reuters iyo ibsos islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha diiwaan gashan taasoo muujinaysa in biden uu boqolkiiba toban ka horeeyo trump musharaxan xisbiga dimuquraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha waxaana uu trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyay xanuunka coronavirus islamarkaana uu weejaay dhaqaalaha war ka soo baxay dalka shiina ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladii u dambeysay ay ku ansixinayaan lacag dhan afar boqol oo bilyan oo dollar oo heshiis dhanka ammaanka iyo weliba dhaqaalaha oo ay wadagalayaan iiraan heshiiskan oo qaar ka mid ah dadka arrimahan ka faallooda ay ku tilmaameen inuu shiinaha u saamixi doono inay gacan ku yeeshaan tamar iyo weliba istaraatiijiyad muhiima wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan oo isaguna dhankiisa xaqiijiyey arrintan ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jiraan maalgashi dhanka tasiilaadka iyo weliba inay si dhow uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaashaandhigga iyo weliba xoogisdhaafiga sirdoonka iyadoo sida oo kalena la isla dhex marayo in heshiiskan ay ku jirto in qiimo dhimis loogu sameeyo saliidda iiraan dalkaasi shiinaha heshiiskan ayaa noqonaya tallaabadii u dambeysay shiinuhu qaaday ee ku aadan rabitaankiisa inuu awood ku yeesho gobolka madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimadda ee khartuum waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii militari ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi soddon sanno ka hor madaxweynahan hore ayaa waxaa xukunka laga riday sanadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sanadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq al-bashiir oo hadda da-diisu ay tahay lix iyo toddobaatan jir iyo weliba lix iyo toban qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii ay awoodda kula wareegeen maxkamadaynta ayaa timi xilli ay dowladda kumeel gaadhka ah ee dalkaasi suudaan ay samaynayso isbeddello ujeeddadooda ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka ugu dambayntiina hogaamiyaasha midooda yurub ayaa gaadhay heshiis maanta kaas oo ku kacaya laba dhibic hal trilyan oo dollar kaasoo ay ugu talagaleen samata bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus dartii heshiiskan ayaa yimi kadib wadaxaajood qaatay muddo afar maalmood ah iyadoo heshiiskanna ahaa lama filaan ayaa waxaa diiday xubno dhowr ah halka kuwo kalena ay isku khilaafeen waxaana xubnaha midooda yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo iyo weliba haddii loo samaynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan madaxweynaha midooda yurub charles michael ayaa ku dhawaaqay soo gebagabaynta wadahadalkan isagoo bartiisa twitterka kusoo qoray erey ahaa heshiis wadamada midooda yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay boqol iyo shan iyo soddon kun oo qof haba ugu sii darnaadaan wadamada talyaaniga faransiiska iyo weliba sbain waxaana gebi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho taasoo hoosu dhac ku keentay dhaqaalihii uu lahaa midooda yurub dhegaystayaal warkiina waa naga intaa
mahadsanid cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa warkii dunida nala socodsiinayay aan ku bilowna ee wararka ka imaanaya bariga puntland ayaa waxay sheegayaan in saaka dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow degmada isku shuban tuulada timirshe wararka aynu ka helayno halkaasi ayaa sidoo kale sheegaya in duqeyn ay dhacday iyadoo dagaalkaasi ay ka dambeysay faadimo yaasiin jaamac ayaa haddaba warkan nooga soo dirtay magaalada boosaaso dagaalkan osaaka waa berigii ka bilowday agagaarka ceelka il oo qiyaastii soddon kilomitir u jira tuulada timirshe oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa bilowday kadib markii ciidamada b s f ay weerar ku qaadeen fariisin la sheegay inay deganaayeen ururka daacish mid ka mida dadka deegaanka timirshe oo ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen ayaa v o a u sheegay in weerarkaanu uu ku bilowday duqayn dhinaca cirka ah kadibna ay ciidamo wataa gaadiid dagaal ay weerar ku qaadeen fariisimadaas diyaarad laa balowday waa ciriyadu gaadiid dhulkaana waa lahaa oo gaadiid dhulka oo buuraha dhaardheer ka baxo anaan arki jirin oo hadda kollay dhulka oo adduunka ugu hora haba ili camayra oo ceelka ilaa dushiisa abaad oo buuradha halkaa buura halkaasaabaa dagaal ka balowda daacish baa meesha qolay israel la sheegaayo daacish baa lagu malaynayay oo sheekadu ahay dabadeedna dagaalkii kaleeto baa dhulkii ee adeegyada iyagu geli karin laysla galayo dagaal baa balowda cir iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cir iyo dhul ah dhul meesha lagu dagaalamayana horey waxaa ugu dagaalamay daacish iyo al-shabaab baa ku dagaalantay horey ugu dagaalamtay khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayaa goobjoogahani sheegay in aan la ogaan karin balse ay maqlayaan dhawaaqa rasaasta oo keli ah adigu waxaa koley wax ku soo gaareen dadkii rayidka ayo meesha deganaa kolley ade dadkaasiis iyagu barakac baa ku dhacay oo iyaga hadi waa lagu kala barakacay dadkaasi laakiin inagu dadkeen wax kala gaaray dhul dagaal ka dhacayo weeye ee dhul cidi u dhawaanka dhumaha oo la fiirin karo ama warax in laga heli karo faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso
mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta somtal ayaa sheegay inay bulshada somalilan abaalmarino kala duwan siinayaan taasi oo ay ku baxaysa lacag dhan lix boqol oo kun oo dollar iyadoo sidaa ay sheegeen ugu talagalay inay ka qayb ka noqoto kobcinta bulshada uu dhaqaalahoodu dhaawacay xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo xalayna abaalmarin lagu guulaystay uu ka mid ahaa gaadhi qiimiisu yahay labaatan kun oo dollar warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule mas-uuliyiinta shirkadda somtel ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey iyaga oo sheegay inay ugu tala galeen in maadaama xaaladda qaaladarro ay dadka ka soo gaadhay in badan oo ka mid a duruufihii laga dhaxlay xanuunkii covid nteen ee qaybaha bulshada ee kala duwan saameeyey in si dadban iyo si toosaba ay ugu tala galeen in dadka noloshoodu ay u soo kacdo maareeye ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta somtel cabdinaasir daa'uud guuleed ayaa u sheegay v o a cadadka lacagta ay ugu tala galeen in ay ku bixiyaan abaalmarinahan kala duwan ee soconaya muddada lixda bilooda waa wakti adag baa lagu jiraa waa wakti xaalad adag oo coronavirus intuu adduunka ku dhacay adduunka kala xidhmay ummadii ay ku dhacday dhaqaale xuma ku dhacday wadankii uu mataqaana shaqadii iyo noloshii dhan isbedeshay marka anagu runtii shirkad ahaan dee waajib baa naga saaran bulshadeeda aanu ka shaqaysano iyo macaamiisheeda iyo dadka bulshada aanu ku dhex jirno waxaanu markaa go'aansanay inaanu dadkayaga wax ku celino waad ogeed waktigii hore ee coronaha la bilaabayna waxaanu ka qayb qaadanay wacyigelintii iyo wixii loo baahnaa hadday tahay dadka uu wacyigelintii laga gaarsiinayay hadday tahay qayb iminkana waxaanu damacnay inaanu ku celino bulshada wax soconaya oo dadka macaamiisheeda barnaamij soconaya oo ilaa lix bilood soconaya oo u dhigmaa lacag ku dhow ilaa lix boqol oo kun oo dollar u dhiganta oo alaabo kala duduwan ah sida baabuurta cusub ee hadda midkii horeye shalay la bixiyey soconaysana ilaa decembar oo labadii wiikba mar la bixin doono gaadhi cusub laba boqol iyo konton hadiyoodna bil muxuaha isbuuc kasta la siin doono hadiidahaas oo gaari doona dadka customariska ah ee somtal isticmaalo oo dhan ee usbuuca wixii lacag ku shubtay ama ii dahab isticmaalay ama transaction sameeyey oo dhan ayay muxuu ahaay ayuu systemku soo xulaya kadibna markaas dib loogu celinaya runtii waxaan uga qayb qaadanaynaa dadku way jilicsan yihiin waqtigan waxaanu rabaa inaanu dadkaas ay hadeeyahaas iyo valuega lacagtaas lixda boqol oo kun oo dollara inaanu dib ugu celino oo dadkayaga aanu dib ugu celino oo ay mataqaanaa ka qayb qaataan qof walbana uu si nasiib ahoo xaq oo xalaal ah inuu ku helo haddii ilaha idhaha maaraya ku-xigeenka shirkadda somtel ayaan weydiiyey sida daahfurnaanta abaalmarinahan dadka ku guulaysanaya ay bulshadu u fahmi karto inay si cadaalada u dhacday barnaamijku waxa weeyaan barnaamij waa bakhtiyaanasiib wuxuu u dhigan yahay iminka qaab technology aad ku arkayseen wuxuu la mid yahay sidii qaabkii hore ee loo samayn jiray matalan bakhtiyaanasiibka inta waraaqa la qoro la duuduubo meel lagu rido hal meel lagu wada rido la wareejiyo qof uu soo qabto marka qaabkaasoo kale oo technology weeye marka barnaamijku waxa weeyaan wuxuu soo qabanayaa customerskii waktiga activityga sameeyey aan sheegaynay ee idahab ama isticmaalay ama customers lacag ku shubtay ah ama lacag bayla bixiyey ama waxaasoo dhan sameeyey buu hal meel buu system ku shubaya dabeetana barnaamijkaasaa wareejinaya waxaa la saabanayaa barnaamijkaas dhowrka milyan qofee kastamare meesha ku jira marka la taabto uu wareegayaa wareegaa uu samaynayo ayuu soo xulayaa in qofkii la doonu soo xulaya qof alle qofkii uu markaa uu nasiibkiisu siiyo ama stoblerabu ayuu taabanaya sida shalay dhacday runtii hadiidihii ugu waaweynaa dad waxaa ku guuleystay qaarkood oo kala duwanoo meelo kala duwan jooga nin macalina oo maata macalin madrasada qur-aanka dhiga ayaa wuxuu ku guuleystay baawurkii la bixiyey oo labaatan kun oo dollar ah runtii cid ogeed ma jirto nasiibkiisa usoo saaray waxa weeyaan qofkaasi waad ogeyn waad garan kartaa khadarow inta muddada ay xidhnaa madarasadu xidhnaan iyo goobihi waxbarashadu macalinkaasi dad buu biilinayey reeruu mataqaana u ahaa u biil usoo saarayey maanta markuu helay gaari labaatan kun oo dollara noloshiisii wax weyn ayaa iska bedelaya sidoo kale dahabkii waxaa heshay gabadh iyaduna dadka danyarta ah oo iyadoo gurigeega iska soo shaqadeeda iska wadata ayuu nasiibku siiyey dahabkaas dahabkaa dhan ee mataqaanaa qiimaha fiican taagan runtii iyadana waxaa laga yaaba nolosheeda wax ka bedel hadiyadaha kale oo dhanna runtii saasay ahaayeen oo qaar dhammaantood waxay ahayen hadiyada aada walaqaaliya qofkaasi markuu u bedelo ama ha iibsado ama noloshiisa ha u isticmaalee noloshiisa wax badan badan bay ka bedeleysaa waana qaabkaa daahfurnaanta ah ee dadkaas mataqaana kala duwan ee meelaha kala duwan jooga ee customarka ah soo uu soo xulayo systemku si hufan oo xalaala uu soo xul abaalmarinaha ay bixisay shirkadda somtel ee lagu guulaystay oo ahaa kuwa tiro badan ayaa ta ugu qaalisan ama ugu baaxadda weyni waxay ahayd baabuur labaatan kun oo dollara waa nooca hayundayga ee cusub waxaana ninka ku guulaystay oo macallin ka ah madarasad qur'aan oo ku taalla magaalada hargeysa aan kula xidhiidhay khadka telefonka waxaanaan ugu horreyn weydiiyey dareenkiisa ayaa lamaraan badan soo garaaco waan yaabay maxamed xagiis habeeneer kadib waxaan arkay haddana muxuu ahaa lambar soo garaacay waan ka qabtay wuxuu yiri sri xasan jaamac soomaahan ku dhahaa wuxuu yiri haddana waxaad ku guulaysatay gaaligii haweendaha ana been baan ka mooday waxaan ku ruwaayadda waan ku jareesa goor maad rumaysatay inaad keliya weyn hadiyadda heshay markii dambe marka ninkaan la hadlay kabacdi haddana maseejadii iyo koolkii ay u batay oo kala qaban karilaaya kadib waxaan tagnay muxuu ahaa halkan gaariga lagu bixinayo waxaa muxuu garoonkan timaado kaasaan ayaan caadi xaqaysaday inay arrinta run ilaa hadda xataa telefoonka iyo iminka mashquul imu ku jiraa haye ilaa sidii shalan buu dhacayayo dee dad aanan garanayn iyo garanaya way soo garaacayaan oo way hambalyeynayaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen dhismo xalay soo dumay oo ku yaala degmada xamarweyne hal qof oo meyd ah ayaa maanta laga soo hoosbixiyey dhismahaasi burburkiisa waxaana la badbaadiyey dadka intooda badan cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkaa nooga soo diray muqdisho waxa uu ahaa dhismo qadiimi ah oo ka mida guryaha ku yaala degmada khamarweyne waxuu ka koobnaa saddex dabaq wuxuuna kusoo dumay dadkii deegaansanayay inta badan waa lasoo badbaadiyay dadka deganaa guriga marka laga reebo hal qof oo saaka meydkiisa halkaasi laga helay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho maamulka degmada khamarweyne dadka deegaanka ayaana xale waqti badan geliyey sidii guud ahaan dadka looga soo samatabixin lahaa dhismayaasha hoostooda ku jiray gudoomiyaha degmada khamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir ayaa u sheegay in gurmad dheer kadib lagu guulaysta dhammaan dadkii laga soo badbaadiyay dhismaha ku goodowsanaa marka laga reebo hal qof oo meydkiisa mar dambe la helay xalay abaarihii markay ahayd salaada cisho markii laga baxay kadib halkan waxaa ka dhacday dhismo saddex daba ka kooban ama trebiana ah ayaa soo duultay waxayna ka mid ahayd dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee degmada xamarweyne ku yaallay dhismahaasina waxaa dumitaankaasna u keenay sidaa anaga aan aaminsannahay roobkii faraha badnaa ee da'ay waa gurigii ayaa dhuuqay marka wuxuu sababay dhowr roob fara badanaa ku da'ay asigoo qadiimi ahna wuxuu sameeyey marka roobkii uu cashtay kadibna wuxuu sababay in dabaqyadii ay wada dumaan saddexdaba waa wada dumeen dadka hadda ilaa hadda aan hayno saakay ujeedo oo aan xaqiijinayna cagafta ay ka shaqaynayso waxaan tirokoob ku haynaa ilaa iyo toban iyo lix qof inaa meeshaasi aan ka badbaadinay dadka qaarna waa dhaawac fudud hal qof markii laga reebo oo xoogaa dhaawiciisa aan u aragnay asiga gudaha aan ka soo bixinay inta kale laakiin dhaawacooda aad u fiican yahay dad socon kara dhaawacooda ku socday ahayeen mid ka mid a dadka guriga deganaa laakiin ka soo baxa kahor intuusan dhismuhu dumin ayaa la hadashay v o a iyadoo khustay in qof bannaanka joogo u sheegay inay dareensan yihiin dhismaha inuu dumi rabo sidaas inay kaga soo baxday guriga kahor intuusan dumin ninaa iska fiirsahay yari walaalkay oo abtigay dhalea i wacay mar inuu yidhi sarta ka bax uu yidhi caray keentay dhagaxay keentay ka deg isla markii shareed iyo waxa taam soo qaadan ninkoo qaabanaan soo bada roor guri hoosaan imaanay gurigii hoos annagoo gallowno madaxaan geliyoon waa timid adee dad qaarkiis waa dhaheen gurigan waa dumooyaan waa ka baxdiin waa dhaheen annagan waxa waaye hanti oon beriga isku furaysana ma haysanin guri kalaan ijaareynaa ma dhihi karin gurigaanaan wax ku leenahay dhaxaltooyo ilmaheyga aabbahoodaa leh degmada xamarweyne waxay ka mid tahay degmooyinka faca weyn ee dhaca gobolka banaadir gaar ahaan dhanka xeybta waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo muddo dheer dhisnaa waana sababta dadka rugcadaaga u sheegayaan hadda inay jirto sababo keeni kara in dhismayaashaas ay burburaan maadaama aysan helin dayactin muddo dheer cabdulqaadir okey v o a muqdisho
khasaaraha daadadka ah ay geysanayaan hantida sida beeraha iyo guryaha ayaa weli sii kordhaysa deegaano ku yaala gobolka shabeellada hoose waxaana weli kor usii kacaya heerka biyaha mas-uuliyiinta ayaa ku baaqay gurmad deg deg ah in loo fidiyo dadka ay saameeyeen daadadkaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray xaafado hor leh ayuu ku soo fatahay webiga shabeelle ee mara degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay ku soo waramayaan in biyo xowli ku socda ay soo galeen ilaa afar xaafadood oo degmada afgooye ka mid ah kuwaasi oo dadkii deganaa ay bilaabeen inay ka barakacaan yuusuf cabduqaadir kuulow oo ka mid ah dadka degan degmada afgooye ayaa sheegay dhibaato xoog leh inay ku hayaan biyaha fatahaya kuwaasi oo saacad walba galaya buu yidhi xaafado cusub
marka xilligan oo kale maxaa keenay in webiga fatahaada uu soo samay maadaama roob badan uu macnaa waktigaan macnaa waxaa la dhahaa xilligaan xilli oo damal eh waaye webigana macnaa wati oo soo bilsanaa hadda hadda weelka dambe weliba cabsi u leeyahay weliba hadda kuwaan biyi oo joon oo kasoo fatahay leeyahay laakiin hadda dowlad weyn hadda waxaa laga sheegaya weli inuu soo buri dhaafiyo nabadoon maxamed xasan mahdi americo oo isaguna ka mid a waxgaradka degmada afgooye ayaa sheegay barakac xoog leh inuu ka bilowday degmada afgooye taasi oo ka dhalatay buu yidhi fatahaadda uu xilligan samaynayo webiga shabeelle
mar badan ayna qabata laakiin tan maanta ka dhacda waa mid oo aad iyo aad u dheer oo ilaa hadda biyaha waa qabo la'nahay meel aan gaari jirin ayaa ilaa hadda ay ku socdaan welina ma istaahin dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanka webiga isagoo ku fatahay oo maanta oo ilaa haddana uu socdo haddana waxaa noo sii dheer roobkan oo maalinba aan ka joogsanay daqiiqa daqiiqaba uu soo da-aayo dadkii magaalada dhan damaley dhagax tuur xaafadda cusub intii afgooy khaasatan gidigaas ahalqabe baaguri dhammaan waa laga kala kacay waa garta marka khasaaraha hadda fatahaadda ay geysanayaan intee la eg tahay wallaahi aaday u baaxdaas weyn tahay guryaal badan horta guri dib loogu laabanayo maanta oo raja badan laga yeelanayo malaha muddo afar bilood oo biyahan hadda ka maqnaay marka labaaduu hadda kusoo laabta waayo wax oo hadda damac laga leeyahay ma jiro dadkana aaday u dhibaataysan yihiin ilaah baa dhibaatada ka bixi karo dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay sheegeen in webiga shabeelle ee mara degmada afgooye uu fatahi jiray sanad walba balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii lasoo dhaafay axmed cali nuur oo loo yaqaano ac oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadda degmada afgooye ayaa v o a u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan islamarkaana joogga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay hal mitir webiga shabeelle ee degmada afgooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan kun tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii derbi badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa webigi inuu sanadooyinkii lasoo dhaafay uu ka tegi jiray laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsiisanayn oo hadda waxaa laga qaxay oo si toosa biyaha ay u gaareen xaafadaha ay tire kasoo bilaab tuulooyinka afgoy waa magaalo ama degmo tuulo tuulooyinkeeda aad u badan yihin ilaa iyo saddex boqol ka badan tuulo leh marka laga imaado jambuluul iyo balow iyo afgoy magaalada dhexdeeda oo degan beeraha marka laga imaado tuulooyinka xaafadaha aytira iyo maxay aheeto daahisooy suuqyarihii oo gebi ahaanba baaba-ay masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee kuwaitka iyo iskoolaadkii ku hereersan iskoolka kuwaitka oo hadda alkhaasimi la dhahayo intaba biyaa qaadeen oo looma dhamaan karo sidaas la mid ee xaafadaha qaqayla oo gudaha sii gaaray dalcadda baalguri maxay aheeto xaafadda damaley intaba waa laga qaxay ilaa iyo sagaal xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee afarta ah eedegma ama saddexda ah ee degmada afgooy oo kow iyo labaatan oktoobar iyo dhagaxtuur u kala qeybsamaan gebi ahaanba xaafadaha ku tareersan waa laga qaxay waxaa jira isku socodkii ama isku gooshadii labada dhinac ee afgooy iyadana sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maraya ilaa isbitaalkii weynaa oo iyadana ahaa isbitaalka keliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqaynayo oo isagana guud ahaan qeybtii webiga xigtay dhan ay biyo soo galeen marka waxaad dareemaysaa isku socodkii wuu baaba-ay dadkii qoysaskii weli barakacii u jira biyihii maalinba maalinta ka dambaysa way kasii darayaan shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahayd fataadii ugu weyneyd oo xaafado cusub xildhibaanada dowladda federaalk ee deegaan doorashadooda yahay degmada afgooye ayaa muujiyey inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada afgooye iyo khasaaraha sii kordhaya ee fatahaadaasi ka dhashay xildhibaan cali sheekh cabdulaahi cali afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada afgooye kuwaasi oo u baahan buu yidhi gurmad deg deg ah degmada afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta webiga banaanka soo baxay ilaa kun iyo shan boqol qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan marka caruurtii ayaa maaragtay ku baaba'day waayeeladii inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo aadeen waa kun iyo shan boqol qoys hadda intaan xubno runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda wargaarsiinay hay-adda gargaarka waalaha dhan wasaaradda gargaarka madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaarsiinay dowladda koonfur galbeedna waa gaarsiinay marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay oon guri haysanin oo kanaacadii cunayso xayawaanadii cunayaan masaskii cunayaan guri la-aan hayso cunta aan haysanin annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay marka beesha caalamka waa u sheegnay marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah xildhibaan cali afgooye wuxuu kaloo caddeeyey haddii aan si wadajir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda afgooye khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto fatahaaddan uu samaynayo webiga shabeelle ee degmada afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee afgooye soo marta muddo ka badan labaatan sano degmada afgooye oo u dhexmara webiga shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu samaynayo webiga waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa maanta waxa ay warbixin soo saartay ku saabsan xaalad nololeedka dadka barakacayaasha ah amnesty ayaa sheegtay in colaada abaaro daadad iyo sidoo kaleeto ayaxii ku habsaday meelo badan oo wadanka ka mid a ay weli salkicinayaan dad badan oo soomaaliyeed haddaba warka amnesty waxaynoo soo koobayaa cabdixakiim maxamuud shirwac warbixinta ayaa lagu sheegay in dagaalada aan joogsiga lahayn abaare iyo fatahaado soo noqnoqda iyo ayax daran oo soo weerara muddo shan iyo labaatan sanno ah ay dad badan oo soomaaliya ku qasbeen inay guryahooda ka cararaan islamarkaana ay taasi u horseeday inay isku bataan oo ay korodho halista xanuunka covid ee dadka dalka gudihiisa ku barakacay waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in sagaal iyo tobankii bishan julaay la xaqiijiyey saddex kun boqol iyo sagaal iyo toban qof oo uu ku dhacay xanuunka covid kuwaasoo kalabadha dadkaasi ay joogaan gobolka banaadir sida ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadku gobolkan oo muqdishona ay ku taallo ayaa sida la sheegay ay ku sugan yihiin ilaa iyo shan boqol oo kun oo qof oo dalka gudihiisa ku barakacay kuwaas oo ku kala daadsan ilaa iyo toddoba boqol oo deegaan iyago oo la hirdamaya barakac xoogan iyo weliba shaqo la'aan iyo adeeg caafimaad oo aan ku fillayn xilli uu waajahaya xanuunka covid ee dunida ku baahay mar laga hadlayay dhinaca adeega caafimaadka ayaa warbixinta lagu xusay in dadkii la waraystay ay sheegeen in helitaanka adeega caafimaadku uu xadidan yahay islamarkaana aanu xiryaan ay ku sugan yihiin dadkan dalka gudihiisa ku barakacay aanu ka jirin agab caafimaad oo lagu baadho xanuunka covid mar xagga nolosha laga hadlayay ayaa sidoo kale lagu xusay in dad badan oo ah barakacayaashan oo la mid ah dadka saboolka ah ee muqdisho ku sugan uu dakhli ka soo gelayay shaqo dadban hase yeeshee tallaabooyin ku aadan xanuunka covid ay kordhiyeen shaqo la-aantooda islamarkaana aanay awoodin inay helaan adeega asaasiga ah sida inay iibsadaan biyo haweeney lagu magacaabo faadimo bashiir oo ka mid ah dadkan islamarkaana haysata sideed carruur ah ayaa sheegtay in ay nolosha kala soo bixi jirtay inay magaalada muqdisho dadka dharka ugu soo maydho hase yeeshee tan iyo markii bilaabmay xanuunkan covid ay dadku ka cabsanayaan islamarkaana aanay ogolaanaynin inay guryahooda galaan haatanna ay tahay inay lacag amaahato si ay u iibsato biyo iyo weliba cunto xilli ay buuxaana meelaha barakacayaashu ayaa sidoo kale la sheegay in qoysas badan oo soo barakacay ay ku qasban yihiin inay meela ka yegleeshaan dhul ay dadgaar u leeyihiin kuwaasoo iyagana si joogto ah loogu qasbo inay ka barakacaan waxaana sida ay warbixinta lagu xusay laba ka mid ah hogaanka xerada kaxda ay sheegeen in laba boqol iyo labaiyo labaatan qoys oo deganaa dhul gaar loo leeyahay lagu qasbay inay ka barakacaan cooshadahoogii ay deganaayeen bishii abril ee sanadkan aad iyo aad ayuu umahadsanya cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warkaasi noo soo koobay
goordha waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban cabdixakiim maxamuud shirwac
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga joe biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaala dhanka dhaqaalaha ah uu diiradda ku saarayo oo dadka xoogsatada ah xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada oo haatanba ay ka harsan tahay boqol maalmood xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne donald trump ololaha biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga koob iyo labaatanaad kaasi oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhiisa ee ku aadan dhaqaalaha ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa inuu biden ka horeeyo trump iyadoo ray ururintanna ay ka mid tahay mida ay sameeyeen reuters iyo ibsos islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan taasoo muujinaysa in biden uu boqolkiiba toban ka horeeyo trump musharaxan xisbiga dimuquraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha waxaana uu trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyey xanuunka coronavirus islamarkaana uu weejaay dhaqaalaha madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimadda ee khartuum waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii militari ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi soddon sanno ka hor madaxweynahan hore ayaa waxaa xukunka laga riday sanadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sanadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq albashiir oo hadda da-diisu ay tahay lix iyo toddobaatan jir iyo weliba lix iyo toban qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii ay awoodda kula wareegeen maxkamadayntan ayaa timi xilli ay dowladda kumeel gaadhka ah ee dalkaasi suudaan ay samaynayso isbeddello ujeeddadooda ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka ugu dambayntiina hogaamiyaasha midooda yurub ayaa gaadhay heshiisa maanta kaasoo ku kacaya laba dhibic hal trilyan oo dollar kaasoo ay ugu talagaleen samata bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus dartii heshiiskan ayaa yimi kadib oo wadaxaajood qaatay muddo afar maalmood ah iyadoo heshiiskanna ahaa lama filaan ayaa waxaa diiday xubno dhowr ah halka kuwo kalena ay isku khilaafeen waxaana xubnaha midooda yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo iyo weliba haddii loo samaynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan madaxweynaha midooda yurub charles michael ayaa ku dhawaaqay soo gebagabaynta wadahadalkan isagoo bartiisa twitter-ka kusoo qoray erey ahaa heshiis wadamada midooda yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay boqol iyo shan iyo soddon kun oo qof haba ugu sii darnaadaan wadamada talyaaniga faransiiska iyo weliba sbain waxaana gebi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho taasoo hoosu dhac ku keentay dhaqaalihii u lahaa midooda yurub dhegaystayaal warkiina waa naga intaa
kusoo dhawaada iminkana xubintii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan magaalada afgooye oo weli uu ka socdo barakac xoog leh oo ka dhashay fatahaadii uu webiga shabeelle ku sameeyey xaafado hor leh oo magaaladaasi ah iyo qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool oo wajahaya duruufo nololeed oo adag iyagoo codsanaya in loo soo gurmado kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowne magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa weli uu ka socdaa barakac xoog leh oo ka dhashay fatahaadii uu webiga shabeelle ku sameeyey xaafado hor leh oo magaaladaasi ah daadadka ayaa gooyey jidadkii afgooye iyadoo dadka ay biyaha ugu galeen guryihii ay degganaayeen taasoo sababtay inay ka barakacaan wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
xaafado hor leh ayuu kusoo fatahay webiga shabeelle ee mara degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay kusoo waramayaan in biyo xowli ku socdo ay soo galeen ilaa afar xaafadood oo degmada afgooye ka mid ah kuwaasi oo dadkii degganaa ay bilaabeen inay ka barakacaan yuusuf cabduqaadir kuulow oo ka mid ah dadka degan degmada afgooye ayaa sheegay dhibaato xoog leh inay ku hayaan biyaha fatahaya kuwaasi oo saacad walba galaya buu yidhi xaafado cusub kulli walaa masiiba waa masiib ilaah ilaahka kulka allah ma yasiro dad badan waa baraka badan macnaa biyaal badan oo ka qabi macnaa biyo zaa'id waaye lama doomo la raaco waaye xaafadii dhibaatoo jirta alxamdulilah wuu ilaahi sheele mahadto laakiin marka xilligan oo kale maxaa keenay inuu webiga fatahaad uu soo sameey maadaama roob badan uu macnaa waktigaan macnaa waxaa la dhahaa xilligaan xilli oo damal eh waaye webigana macnaa wakti oo soo dirsanaa hadda hadda weeka dambe weliba cabsiu leeyahay weliba hadda kuwaadii oo joon oo kasoo fatahay leeyahay laakiin hadda beled weyn hadda waxaa laga sheegay webi inuu soo buux dhaafiyey nabadoon maxamed xasan mahdi americo oo isaguna ka mid ah waxgaradka degmada afgooye ayaa sheegay barakac xoog leh inuu ka bilowday degmada afgooye taasi oo ka dhalatay buu yidhi fatahaadda uu xilligan samaynayo webiga shabeelle mar mar badan ayna qabatay laakiin tan maanta ka dhacda waa mid oo aad iyo aad u dheer oo ilaa hadda biyaha waa qabo la'nahay meel aan gaari jirin ayaa ilaa hadda ay ku socdaan welina ma istaahin dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanka webiga isagoo ku fatahay oo maanta oo ilaa haddana uu socdo haddana waxaa noo sii dheer roobkan oo maalinba aan ka joogsanay daqiiqa daqiiqaba uu soo da-aayo dadkii magaalada dhan damaley dhagax tuur xaafada cusub intii afgooy khaasatan gidigaas aalqabe baaguri dhammaan waa laga kala kacay waa garta marka khasaaraha hadda fatahaadda ay geysanayaan intee la eg tahay
wallahi aaday u baaxraas weyn tahay guryaal badan horta guri dib loogu laabanayo maanta oo raja badan laga yeelanayo malaha muddo afar bilood oo biyahan hadda ka maqnaay marka labaad uu hadda kusoo laabta waayo wax oo hadda dhamac laga leeyahay ma jiro dadkana aaday u dhibaataysan yihiin ilaah baa dhibaatada ka bixi karo dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay sheegeen in webiga shabeelle ee mara degmada afgooye uu fatahi jiray sanad walba balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii lasoo dhaafay axmed cali nuur oo loo yaqaano ac oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadda degmada afgooye ayaa v o a u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan islamarkaana joogga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay hal mitir webiga shabeelle degmada afgooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan kun tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii derbi badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa webigi inuu sanadooyinkii lasoo dhaafay uu ka tegi jiray laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsisanayn oo hadda waxaa laga qaxay oo si toosa biyaha ay u gaareen xaafadaha ay tire kasoo bilaab tuulooyinka afgoy waa magaalo ama degmo tuulo tuulooyinkeeda aad u badan yihin ilaa iyo saddex boqol ka badan tuulo leh marka laga imaado jambuluul iyo balow iyo afgooy magaalada dhexdeeda oo degan beeraha marka laga imaado tuulooyinka xaafadaha aytira iyo maxay aheeto daahisooy suuqyarihii oo gebi ahaanba baaba-ay masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee kuwaitka iyo iskoolaadkii ku hereersan iskoolka kuwaitka oo hadda alkhaasimi la dhahayo intaba biyaha qaadeen oo looma dhamaan karo sidaas la mid ee xaafadaha qaqayla oo gudaha sii gaaray dalcadda baalguri maxay aheeto xaafadda damaley intaba waa laga qaxay ilaa iyo sagaal xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee afarta ah eedegma ama saddexda ah ee degmada afgooy oo kow iyo labaatan oktoobar iyo dhagaxtuur u kala kansamaan gebi ahaanba xaafadaha ku tareersan waa laga qaxay waxaa jira isku socodkii ama isku gooshadii labada dhinac ee afgooy iyadana sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maraya ilaa isbitaalkii weynaa oo iyadana ahaa isbitaalka keliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqaynayo oo isagana guud ahaan qeybtii webiga xigtay dhan ay biyo soo galeen marka waxaad dareemaysaa isku socodkii ugu baaba-ay dadkii qoysaskii weli barakacii ugu jira biyihii maalinba maalinta ka dambeysa way kasii darayaan shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahayd fataadii ugu weyneyd oo xaafado cusub xildhibaanada dowladda federaalka ee deegaan doorashadooda yahay degmada afgooye ayaa muujiyey inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada afgooye iyo khasaaraha sii kordhaya ee fatahaadaasi ka dhashay xildhibaan cali sheekh cabdulaahi cali afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada afgooye kuwaasi oo u baahan buu yidhi gurmad deg deg ah degmada afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta webiga banaanka soo baxay ilaa kun iyo shan boqol qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan marka caruurtii ayaa maaragtay ku baaba'day waayeeladii inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo aadeen waa kun iyo shan boqol qoys hadda intaan xubno runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda wargaarsiinay hay-adda gargaarka waalaha dhana wasaaradda gargaarka madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaarsiinay dowladda koonfur galbeedna waa gaarsiinay marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay oon guri haysanin oo kanaacadii cunayso xayawaanadii cunayaan masaskii cunayaan guri la-aan hayso cunta aan haysanin annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay marka beesha carabka u sheegnay marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah
xildhibaan cali afgooye wuxuu kaloo caddeeyey haddii aan si wadajir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda afgooye khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto fatahaaddan uu samaynayo webiga shabeelle ee degmada afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee afgooye soo marta muddo ka badan labaatan sano degmada afgooye oo u dhexmara webiga shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu samaynayo webiga waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waraysi ku saabsan qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool oo sheegay inay wajahayaan duruufo nololeed oo adag iyagoo codsaday in loo soo gurmado ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dheeman waxaa ku luuqaynaya cabdihani xaashi sii wiirsataayo wadnaheeda goysa ood wari ku dhaaftaa taanu wiiqni awge wanaajin waydo anna waayi maaye qadar weyne mooyo waan dhawrayaa wani taanu wiiqni awge wanaajin waydo anna waayi maaye qadar weyne mooyo waan dhawrayaa wani raajadiyo wanaagii naaftaydani kuwayna ada weeqay maanto waadnihii ku taagi jiray samir weeshabani waadnihii ku taabi jiray samir samir samir weeshabani raajadiyo wanaagii naaftaydani kuwayna ada weeqay maanto waadnihii ku taagi jiray samir weeshabani
intahaas aan ku dhaafna heestaasi dheeman ee uu ku luqaynayay cabdihaani xaashi aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegay inay wajahayaan duruufo nololeed oo adag iyagoo codsaday in loo soo gurmado dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee dadkan haysta ayaa waxaa ka mid ah biyola-aan iyo hoyxumo tii oo ay usii dheer tahay saameyntii ka dhalatay xanuunka covid sagaal iyo toban wariyaha v o e da cabdikariim olol ayaa arrimahaasi ka waraystay axmed aweys cali oo ka mid ah odayaasha barakacayaasha ee magaalada laascaanood
sida covid kan loo sheegay ama ka horba inkastoo dadku dhibaatada iska haysatay haddana waaba kasii dartay hadeer xaaladda aad bay u liidataa wax dadkii ma shaqaystaan guryihii karadoodii waa qaali hataa jirgaanka biyaha maanta labaatan kun baa la siinayaa mana awoodaan dadka barakacyaasha xaaladooda aad iyo aad bay khatartooda u leedahay waxtar iyo waxqabad way u baahan yihiin insha allah hadduu waa la yidhi ta kale waxa weeyaan maamulka gobolka iyo maamulka degmada intaba maalin dhaweyto wax yaroo la qaybinayay waxba kama soo gaarin waxa hadeer soo socdan ilaah baa ogtay wax u heli doonaan sidoo kale marka waxaan u baahannahay in si il gaara loo yeesho la ogaado insha allah hadduu la yidhi guud ahaan dadkan waxay isugu jiraan dadkii muddada badan halkan deganaa ee barakaca ku ahaa bal xaalkooda nololeed iyo dhanka hoyga iyo caafimaadka bal iga waran iyo waxbarashada maadaama aad ka mid tahay odayaasha wallaahi horta dadku noloshooda iyo dadkii hore u deganaa dadka horta laascanood waxaa la soo degay baan umalaynaya sagaashan iyo toddobadii bay barakayaasha soo galeen inta badi oo koonfur ka yimid ilaa waqti xaadirkan dadku markii hore dad iska xamaarata bay ahaayeen waa la iska xamaaran jiray wax ama hel ama waa iska caadi bay ahayd laakiin inta hadeer cudurkan soo dhacay dadku noloshooda aad bay u adkaatay waxaa jirta guryihii kiradoodii gurigii waa afartan iyo shan doolar guriga ugu yar oo maanta bahalkiya guriga jiinkada waa shan iyo soddon doolar shan iyo labaatan doolar haddeer odayaal haddeer odayaasheena ka mida afar bilood baa lagu leeyahay anigayga haddeer kula hadlay guriga laba bilood baa lagu leeyahay waana afartan doolar gurigaan ku jiro mana haysto shali shaliyaa lagulaha ka bax bahalkiisana meel alla meelaan degana ma aqaan shaqana ma jirto oo shaqo kama haya magaaladii marka insha allah hadduu waleer kulli hore dhibaatada aad bay u badan tahay dhan walibana way taabanaysa cid walibana way taabatay deegaanka laftiisa waa nala socona dhibaatooyin badan baa ka jira oo dadka deegaanka laftooda waa nala mid oo iyagu laftooda dee dhibaatada way haysataa ilan qofkii wuxuu kuleeyahay haddeen anigu guriga aan deganahay qofkii laa wuxuu leeyahay qof baan arday baa waxaan aga bixinayay riyowga aan aga bixinayay mana hayo dee kiradaas aan u eegay haddaan adigu helaynin qof inayaan gashanaya iga bax anigana ma awoodo meelaan degay iyo bahalka iyo meel ciyaalkii u baxay dad ila mid ah baa jiro oo weliba iga sii liitaa jira markaan anigu waaba hadda waxaa israadaaba adaaba ugu roonba hadeer oo laba bilood lagu leeyahay dad afar bilood lagu leeyahay jira dad lix bilood lagu leeyahay jira oo intaas laysku dhegay maalin weliba buuq iyo qaylaa ka taagan axmed waxaad iga warantaa bal dhanka cunnada iyo bal iiga sheekee iyo dadkan xaalkooda sudaya maadaamaad ka warantay in shaqo la-aan badan ay jirto
cunurkeedabadaah waxaa laga yaabaa hadda labada qoys ee isu dhow haddii maanta reer keela beriis socda keelaha beriiska in labada qoys dariska ay ku badan nool yihiin baa suuragala meelaha qaar wax raashiino hade lasoo iibsada masbaarka ma jiraan maamulkii dowladii hade dadka barakayaasha horta magaalada siba hadda dadka daami kamaba warhayso maba oga maalin dhawayd raashinka la yaraadoo la keenay waxba kama aanay qaadan waxaa jirtay oo kale maayarka maale toddobaatan qoys oo raashin bur ahoo layri qolo oo sadaqa ula baxaysay oo shirkadii waxayd maqaan ba toddobaatan qoysna laga siiyey toddobaatan iyaguna haddana waaba la boobay oo waxba kama aanay helin oo wax yarbaa wax ka hel waxbarashada hadda barakacyaasha laascanood kale waxbarashadooda aad iyo aad boqolkiiba sagaashan waxma bartaan waxaad iga dhawaajisa oo kale in qaadashada raashinka oo kale ama marka gargaar la keenayo inaad dhibaato weyn aad ku qabtaan oo aydan helin saamigii aad lahaydeenka bulsho ahaan arrimahaasoo kale ma kala hadasheen maamulka oo kale iyo cidday khusayso
maamulka dhowr jeer baa lagala hadlay gudoomiyaha degmada oo kale ilaahay kheyr hasiiyo maalinta dhaweed markii doodan iyo hadalkan uu batay oo hadalkan uu yimid guddi culamaa baa la yidhi guddiga culamaa loo saaray culimmadii waxaan u geynay warqoran yihiin barakacyaashii daami ku noolaa oo afar boqol iyo afar boqol iyo afartan qoys inay ahayn baan u malaynayaa ay ku qoran yihiin wayna qaabileen xokaynta wayna qaabishay oo waxay tiri warqadii waan idinka qabanaynaa raashinkan wax allaalo waxii ilaahay idinka soo calfo waan idin siinayna idin qoraynaa laakiin ma ay dhicin oo sidii baa sidii warqadda naloogu qaaday maalintii baa noogu dawardanbaysay dhowr jeer aan la hadalnay oon ku warcelinay wax waraa kama aanan helin maayarka ayaa waxuu nagu yidhi guddidii hataa wax qoraysay maayarka wuxuu yidhi hal qofa loogu daro shakhsiyahan anaaba laygu daray markii lagu dareen haddana guddidii kale oo hore u qorneeda deegaanka iyo dadkii isku jirayba waxay yidhahdeen way diideen adugu anagaa soo qorayna yidhahdeen xaafadda aanad geenay waxay ku magacaaban tahay wadajir baa la yidhaahdaa dadkii wadajirna markaa ku qornaana ma soo gelin daame tusaale ahaan oo kale waxaad ka hadashay dhibaatooyin badan ka guddi ahaan idinku ma leedihiin xafiis iyo meel gaar idiin ah oo arrimihiinoo kale u dhaqdhaqaaqa maya wax xafiisa malin laakiin haddana ku tala jirna xafiiskeena hore wuu burburay oo waa la burburiyey maamulkii hore jiray baa burburiyey xafiis kalena weli ma aanan samaysan laakiin ka odayaalaan haddeeraan waxaan abaabulayna inaanu samaysano meelna loogu soo hagaaga insha allah hadoo dheer ma jiraan hay-ada idiin yimaada oo xaafadiina dhex gala oo dhibaatadeedan haysata wax ka ogaada ama waxyaabaha ay bixinayaan oo kale wax idinka soo gaarsiiya weli ma aan halag kama aanu war helin wax war oo hadda war noo soo doonanaya maadaama v o adaan ugu horraysa baanu aragnaba oo is tidhaahda bal insha allah hadduu leer warwarkiina ha la helo cid kale weli ma aanan arag farintan dire waxay tahay maamulka iyo hay-aduhuba inay guddida dadkan deganna daame si gooniya loo ogaado oo xaaladooda lala socdo ay naga warhayaan insha allah hadduu layidhi odayaashooda ay la soo xiriiraan qaabka ay u soo maraan axmed oo dadka halkan deganay intee qaybood bay ka kooban yihiin intee bay isugu jiraan bulsho ahaan bulsho ahaan de xaafadooda horta dad badan baa degan dad deegaanka ah iyo dad barakacyaal ah dad bay dhowo kasoo barakacay xamar ka soo qaxay koonfurta kale ka yimid iyo dad deegaanka oo iyagu laftooda daroole inta badan barakacyaal u badan baa jira ilan barakaco laftiisu laba qaybood weeyaan sida anagu u naqaano qayb barakacahoo gobol kale ka soo kacday iyo qayb barakacahoo magaalada wadanka ay meesha ay degneed gudaheeda ku barakacday xooluhu ka dhammaadeen oo miyigii ka soo galay labada qabood baa isugu jiraan aad baa loogu badanyay in magaalada gudaha laascaanood gudaheeda ay biilaanada ku haysato bal dadkana dhegaysanaya oo kale adoo fahansanaya bal ka war
wallaahi taasi kulley waa la ogyahay cid waliba cid waliba waa la ogyahay macnaha dadka fuusiyaan ma wada haystaan horta fuusiyada biyaha waxaa la siiya laba doodar ilaa saddex doodar baan u malaynaya inay tahay fursada biyaha markii fursada biyaha qof uu tiim ku shubto tiimka markaad ka soo gadanaysid marka ugu yartay meesha ugu yar waa shan iyo toban kun ama waa labaatan kun mana awoodaan mana awoodaan
kaasi waxa uu ahaa axmed aweys cali oo ka mida odayaasha barakacyaasha ah ee ku nool magaalada laascaanood wuxuu u warramayey wariyaha v o eda cabdikariim olol haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii afkaaga mas-uul ka noqo waxaa ku luuqaynaya axmed aarshe
qof u jeeyay dakaaligii uu sameeyey qofka balo balo balo abaabula qofka aamusaadili halku warisi maaye qofka waxa ayaan garan ayaan garan tabagala qof admiya tabagala qof admiya qofka balo balo balo abaabula qofka aamusaadili halku warisi maahe qofka waxa ayaan garan ayaan garan tabagala qof admiya tabagala qof admiya inkastoo yayagubo kubarin kubaraan ilaqdiyo adyatiya xadgudubkiyo qabkaan ku naco aqoontaada oo dhan ku kawaamusnaano afkaaga hoy afkaaga afkaaga mas-uul ka noqo afkaaga hooy afkaaga afkaaga mas-uul ka noqo inkastoo yayamuhu kubara kubaraan ilaqdiyo adeediya xadgudubkiyo qabkaan nikugu naco aqoontaada ugu dhan ku kawaamusnaano afkaaga hooy afkaaga afkaaga mas-uul ka noqo afkaaga alla afkaaga afkaaga mas-uul ka noqo
heestaasi afkaaga mas-uul ka noqo ee uu ku luuqaynayo axmed aarshe ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
nasibku irmaaniyo kugu simayayan kuye tiisa tiisa laiga qofitaal kumeligay lama tusooda nasibku irmaaniyo kugu simayan kuy tiisa tiisa laigana adoo fali fali karaasan ha u noqon xumaaye ifkumaalma weeye shaqaysan akhiro way akhiro waxaad ersataa dhow waxaad ersataa dhow caddoo fali fali karaasaan ha u noqon xumaaye ifku maalma weeye shaqaysan akhiro way akhiro waxaad ersataa dhow waxaad ersataa dhow inkastoo yayamuhu kubaran kubaran ilaqdiyo adeediya xadgudubkiyo qabkaan kugu naco aqoontaada ugu dhan ku kawaamusnaano afkaaga hooy afkaaga afkaaga mas-uul ka noqo afkaaga alla afkaaga afkaaga mas afkaaga